الشhayطaan الرaجيم بsم الlah الرحمن الرaحيم kitaabu اlbayci iibkii ayuu kitaab yahay amaa yani iibkii iyo mucaamalaadkii la midka ahaa ee soo hoos gelayay ayuu kitaab yahay fuqahadu axkaamta fiqiga marka ay ka hadlayaan qaybo ayay u sameeyeen ama afar rubuc ayay u qaybiyeen rubuca u horreeya ee ay ku bilaabeen waa rubuca cibaadaadka iyagoo cibaadaadkana tii ugu horraysay oo salaadda ah ugu horraysiiyey salaaddana waxay ka horraysiiyeen wixii miftaaxa iyo furaha u ahaayoo tahaarada ah taasoo ahayd xaq ka dhaxeeya ama xidhiirhkii u dhaxeeyey addoonka iyo rabbigii waxay ku xigsiiyeen sakadii oo iyaduna ah xidhiirhkii qofka iyo u dhaxeeya khalqiga kale marka cibaadada badaniya bay horraysiyeen cibaadada maaliyana waa ku xigsiiyeen soomkii ayay ku xigsiiyeen xajkii ayay ku xigsiiyeen marka qaybta cibaadaadka la yidhaahdo laga soo baxo waxay ku xigsiiyeen qaybta beyca ama mucaamalaadka waayo iyadana waxaa ku xidhan masaalixdii jidhka waa daruura iyo baahi ka mida baahiyaha nolosha intaa kadibna waxay ku xigsiiyeen guurkii waayo qofku marka uu wax cuno ee wax cabbe ee uu noolaado ee uu qado helo guur ayuu u baahanayaa axkaamtii markaa guurka la xidhiidhay ayay ku xigsiiyeen amaa cibaadaadka markii laga yimi shahwatulbatn shahwadii caloosha ayay ku xigsiiyeen wa bacdayn shahwatulfarj oo guurkii ah marka intaaba laga gudbo shahwatulbatn iyo shahwatulfarjiba laga gudbo markaasaa jinaayadii iyo waxyeelladii iyo xadgudubka imanaya kadibna halkaas ayay jinaayaadkii iyo qisaastii iyo wixii la midka ahaana halkaas ayay geliyeen markaa qaaba kaa wanaagsan ayay u dhigeen iib haddaba marka laga hadlayo waxaa adiladiisu ay tahay kitaabka qur'aanka ah ayaa inoogu daliilo ilaahay baa idhi waaxalla allaahu albayca waxarama ariba ilaahay waxa uu xalaaleeyey iibka waxaa ribada la yidhahdana ilaahay waa xaaraantinimeeyey nebi moxamed sala allahu calayh wasalam ayaa inoo sheegay wuxuu idhi marka ay labada nin wax kala gataan ama labada qof mid waliba khiyaar iyo door buu leeyahay inta aanay kala teginee wakaana jamiican ay wada joogaan waxaa kaloo nebigu yidhi yaanu midkiin mid kale iibkiisa ku dul iibsanin waxaa kaloo markii la weydiiyey nebiga kasab iyo shaqo maxaa ugu fadli badan waxau idhi wuxuu ninku gacantiisa ku qabto wa kullu baycin mabruur iyo iib kastoo mabruurahoo qishi iyo xaaraan iyo xumaan aan la gelinin ayaa ugu fadli badan ijmaac ayaa u daliilaa oo culimmada muslimiintu bannaanadiisa waa ku ijmaaceen waxyaalaha weliba macluum min addiini bidaruura ayuu ka mid yahay annadaru saxiix baa u daliilahoo insaanku iyo qofku ma wada daboolaya baahidiisa ama ma wada helaya wuxuu u baahan yahay waxaa laga yaabaa wuxuu isagu u baahan yahay inuu qof kala hayo wuxuu isaga hayana qof kale u baahan yahay qaabka keliya ee uu ku heli karo qofkaasi waxa uu hayo ee saxda ay wuxuu noqonayaa iib waayo inaad ama ka dhacdo ama aad ka boobto ama aad ku waxyeellayso ayay noqonaysaa maadaama qofka kale wuxuu ayaad u baahan tahay waxaase laynoo banneeyey inaad ka iibsato waxaad haysato aad kaga iibsato waxaa kaa kala hayaad u baahan tahay halkaa waxaynu ka garanaynaa marka shareecadeennu intaa yaree rubucaana ay kaga hadashay cibaadooyinkii mucaamalaadkiina rubco gaara lagaga hadlay nikaax iyo wixii la xidheeyaba rubco gaara laga hadlay jinaayooyinka iyo wixii kale rubco gaara lagaga hadlay in aanay diinteenna iyo shareecadu aanay u iman keliya yacnii ama aanay ahayn xidhiidh keliya u dhexeeya qofka iyo rabbigii oo keliya sidaa ay acdaaul-islaam sheegtaan yacnii in xidhiidh calaaqo qofka iyo rabbigii ka dhaxaysa unay tahay ee wax nolosha kale shaqo ay ku leedahay ma jirto waayo dee waxaan mucaamalaad kaloo dhammi waa wax dhex maraya dadka nikaaxa ayaa isaguna la mida jinaayaadkaasa iyaguna la mida waa wax dhex maraya dadka dhexdoodii salmaan alfarisi baa nin mushrigii waxa uu ku yidhi nebigiinnu wax kasta wuu idiin sheegay xataa si aa u saxaroonaysaan buu idiin sheegay dee waataynu soo marnay xataa markuu qofku fadhiyo suuliga qaabkuu fadhiisanaya labada lugoodtuu cuskanayay ayaynu soo marnay marka ilaahay shareecadiisu waa taa kaamilka ah ee wax walba ka hadashay ee cidda rumaysani laga maarmaankay taa inay ku dhaqmaan wax kaloo ay u baahan yihiin iyo meel luqsaani kaga jirtaana ma jirto waa mid caamo waa mid shaamila waa mid nawaaxil xayaa oo dhan laga wada helayo ay ku dhan yihiin inta badanna dadka muslimiinta ahi maanta markii qasgulfikriga iyo duullimaadkaa maskaxda ay ku dhacay diinta waxay u qaateen in cibaadada salaada ah halkaa la gelayo iyo soomkaa bisha iyo sekadaa yaree layska bixinaya iyo xajka wax alliyaaliya wixii kalena waxaa lagala dhacay meel daran sidaa daraaddeed baa waxaad arkaysaa waxaan arkay adisababaan waxaan ku arkay nin khamriga iibiya oo giddiga habeen khamriga iibinaya giddiga maalmood oo baardhan oo khamri haysta maalinta jumcaana safka hore masaajidka aan cidi uga horraynaynin yacnii diintii unbuu fahmay intan inay tahay intan kalena inaanay shaqo ku lahayn buu markaa fahmay sidaana maa yacnii markaa qofku inuu salaadda tukado haddana xaaraantii nooca liyaarya nooc ay lahayd ou laaluushkii qaato ou ribadii qaato ou beentii ku shaqaysto oo dabeetana haddana masaajidka soo galo wax alla wax qiimay leedahay ma jirto wa daacatu minman xaraaman yaakulu miluulbinaa'i fowqa mawji yujcalu waataynu soo maraynin daacada ka soo fulaysa qofkan xaaraanta quudanaya waxba kama jireen taa duhurkii soo cuntay baa salaad duhur gubaysa casarkii mid baa gubaysa maqrib mid baa gubaysa waxba kama jireen wey waxaa markaa markaa tartiibtaa iyo qaabkaa ayay u dhigeen fuqahadu haddii mucaamalaadkan iyo cuquuddan uu inoo keeni doono aynu ka hadalla qaybahay u qaybsamaan saddex qaybood ayay u qaybsamaan qayb waxaa la yidhaha laazimu طarafayn qaybna waxaa la yidhaha jaa'isu طarafayn qaybna waxaa la yidhaha laazimun min طarafin wa jaa'isun min طarafin cuquuddan qayb waxaa la yidhaha laazimu طarafayn labadan qof ee caqdigan iyo heshiiskan wada galay mar haddii caqdigaa iyo heshiiskaasi dhaco labada dhinacba laazim buu kayo midkoodna kama bixi karo laazimu طarafayn baa la yidhahdaa qaybna waxaa la yidhaha jaa'isu طarafayn oo labada dhinacba uu ka bannaanyo caqdigiiyo heshiiskii inta la galo ayaa mid waliba wuxuu leeyahay goortu doono inuu ka baxo cuquudda qaarna waxaa la yidhaha laazimun min طarafin wa jaa'isun min طarafin dhinac waa ka bannaan yahay oo wuu ka bixi karaa dhinacna waa ka laazimo kama bixi karo haddii aynu soo qaadanno qaybta laazimu طarafaynka la yidhaahdo ilaa shan iyo toban caqdi ayaa lagu tilmaamaa waxaa ka mida iibkan ugu soo horreeya iibku mar hadduu guntamo ansaxo waa laazimu طarafayn qofna kama bixi karo inta khiyaaru shardi jiray mooyaane ama khiyaarulceeb yimaado ama iqaalo iyo barye iyo ii cel inay timaado mooye mar hadduu iib dhaco waa laazimu طarafayn salamka ayaa ka mida isna iminoo iman doona suluxa ayaa ka mida xawaaladaa ka mida ijaarada iyo waa kalkaraysigaa ka mida musaaqaadka ayaa ka mida iyana qofka lagula heshiinaya dhirtaa inuu waraabiyo hibada ayaa ka mida bacda alqabd shaygii laysu hibeeye gacanta lagu kala dhigay ilaa marka loo hibeeye farac mooyaane markuu waalidku ilmihiisa u hibeeye mooyaane isagu kaga noqon karaa waxaa kaloo ka mida amaahda haddii maalkii uu ka baxay muqtaridka qofkan amaahiye milkigiisa hadduu ka baxay iyadana waxa weeyaan laazimu طarafayn wasiyadii iyo dardaarankii baa ka mida intii qubuul iyo aqbal muctabari uu dhacay kadib ayana waa laazimu طarafayn nikaaxa ayaa ka mida isaguna waa laazimu طarafayn sadaaq iyo meherkaa ka mida waa laazimu طarafayn khuluca ayaa ka mida iyo gabadhii layla intaasaa lagu furo waa laazimu طarafayn alictaaq biciwad qofkoo la yidhaahdo yacni waxaasaan kugu xoreeyo wuxuu iska bixiyo ayaa iyana ka mid a waxaa ka mid ah almusaabaqatu biciwad minhumaa labadooduba haddii labada qof ku baratamayaan waxay bixiyeen ay labadooduba dhigeen oo macnaha qof saddexaad oo kalena uu ku dhex jiro kaasina waa laasimu طarafayn caariyo haddii qofka loo caariyeeyo shaygan inuu rahan dhigo war shay baan nin baan deen ka qaatay waxa raanabiga doonay shaygaagani caariyeysi aan raan dhige ama shaygan dhulkani caariyeysi aan qofka ku aase mar haddii la sameeyo oo markaa hiri haddii la sameeyo amaba la sameeyo aaskii kama noqon karo iyana laasimku طarafayn bay noqonaysaa markaa cuquudda aynu tirinnay waxaa la yidhaha laasimu طarafayno mid walbana markaynu meeshiisa gaadhno ayaynu arki doonnaa qaybta labaad waxaa la yidhaha jaa'isu طarafayn labada dhinac buu ka bannaan yahay waxaa ka mid ah shirkada hadday laba qof hanti iyo maal isku darsadaan oo ay shuraakoobaan labada mid waliba wuxuu leeyahay xilliguu doono inuu ka baxo u yidhahdo shirkadii waan joojiyay anu waxaygii baan rabaa waxaa ka mid a wakaalada haddaad qof wakiilato tiraa waxa ii qabo waxaa ninkii muwakilkiiyo wakiilka mid walba u furan inuu ka baxo yidhaahdo waan ka baxay wadiicadaa ka mid a haddii qof wadiica iyo ammaano loo dhiibto war ammaanadaydii si aan ku dhiibtay iyo waarigala noqo ammaanadaadii labaduba waa furan yihiin waxaa ka mid a qiraadka ama mudaarabada waxaa la yidhaahdo haddii qof maal loo dhiibo la yidhaahdo ku shaqee waxa furan inuu ninkii ka soo ceshadu yidhaahdo niyo waxba soo bixi waayo lacagtaydiisii iyo inuu kan yidhaha war niyo shaqadii afgaran waayo lacagtaadii iga hoo waa mid iyaduna furan waxa kale oo iyaduna hibo loo hibeeyo qof ajnebiya laakiin aanu gacanta ku dhigin oo niyo waxbaan waxaasaan ku siiye gacantana weli kumuu dhigin waa jaa'isu tarafayno waa laga noqon karaa waxaa ka mid a caariyada oon loo caariyaysiinin yacnii inuu waxaan rahan dhigo iyo in lagu aaso waxtoona aan u caariyaysin ila taa waataynu laasimu tarafayn ku soo sheegnaye caariyada caadiga ahee qofka wax la ammaanaysiiyana waa jaa'isu tarafayn war waxaan ku caariyaysiyeen ku ammaanaysiyaysii iyo iga celi labadaba waa bannaan tahay waxaa kaloo ka mid a qadaha qofka yacnii haddii qaadi laga dhigo aanu kuna caynoobin oo yacni qofkaasoo qudhahunka u subama qadaha aanu ahayn oon ku caynoobin isaguna waa jaa'isu tarafayn oo xaggii ciddii magacowday iyo xaggiisaba waa ka jaa'is waxaa iyaduna jaa'isu tarafayna rahantii oo qablaalqabdi ah shaygii rahantahaa haddaanu qofkii aad rahan dhigaysay gacanta ku qabannin iyaduna waa jaa'isu tarafayn weeye qardiga iyo amaahadaa la mida hadduu maalkii qofkan muqtaridkaa milkigiisa ku jiro yacni wuu ka noqon karaa kii wax amaahiye kii la amaahiyeba jucaalada ayaa iyaduna ka mid a qofka keena shaygaa lumay qofka ii keena intaasuu leeyahay kan jaacilkiina wuu ka noqon karaa kan majcuul lahogaahe loo yeelayna wuu ka noqon karaa cuquuddaas oo labiyo tobanah laakiin innagu ilaa koob iyo toban aan ka sheegnay ayagana waxaa la yidhaahdaa jaa'isu tarafayn waxaa jira cuquud la yidhaaha jaa'isun min طarafin walaazimun min طarafin dhinac waa ka jaa'is dhinacna waa ka laazim waxaa ka mida rahanta oo bacda alqabdi ah haddii qofkan la yidhaahdo dayntaadii shaygaasaan kuu rahan dhigay ee u hayso dhinacan raahinka kan rahanta dhigay kama noqon karo oo ma odhan karo warniyo wax igaysi ilaa uu lacagtii iska wada bixiyo laakiin dhinaca murtaynka kan la rahandhigay wuu ka bixi karaa oo u odhan kara war shaygaa iska qaado dayntiisaedaan kaaga sugayaay marka waa jaa'isun min jihati almurtahin wa laazimun min jihati alraahin ayay noqonaysaa damaankaa ka mid a haddii qof aad u damaanad qaado dayn kaa wax loo damaanay madmuunulahu baa la yidhaahdaa kana daamin baa la yidhaahdaa madmuunulahugu wuu ka noqon karaa wuxu odhan karaa warniyow damaanad diiwaan kaa saamaxay anaa ninkan ka raadsanaya iska dhaaf laakiin daaminku kaa wax damaanad qaaday kama noqon kara isagu damaanka ayaa ka mid a jizyada ayaa ka mid a jizyada waxoogaygaa laga qaadayo nimanka gaalada markaa xaggooda markaa yacnii xaggeennaa ka laazim bay noqonaysaa xaggoodana ka jaa'is bay noqonaysaa waxaa ka mid a hudnada iyo ammaanka haddii muddo lagula heshiiyo in markaa dagaalka la joojiyo xaggeenna laazim bay ka noqonaysa xaggoodana jaais ammaanka haddii qof markaa gaala ammaan loo xidhana inkastoo ay culamada qaar ku tilmaamayn inaan caqdi ahayn iyadana xaggoodana waa ka bannaantay xaggeennana ka waajib bay noqonaysaa imaamada cudmada ah imaamada weyn ee dadka muslimiinta ahi ay leeyihiin haddaanay ku caynoobin jihadiisa iyo ahlulxalli waalcaqd yacni xagga ahlulxalli waalcaqdigana waxay ka noqon laasim xaggiisana jaa'is bay ka noqon kitaabada haddii la yidhaahdo addoon la yidhahdo intaa haddaad keento xor baa tahay addoonkaa mukaata baa la yidhaahdaa xaggiisa wuu ka noqon kara wuu odhan kara waxba soo waayo addoonkaygii baan iska ahaanaya laakiin sayidku kama noqon karo waxaa ka mid a hibatul asli lifarci hadduu asalku weeladkiisa wuxuu hibeeyo yacni xaggiisa waa ka jaa'is waalidka wuu kaga noqon karaa markaa taas intaasina waxaa la yidhaahdaa waa laazimun min tarafin wajaa'isun min tarafin markaa saddexdaa qaybood ayay u qaybsamaan mid walbana markaynu maraynaba inu isul taagi doonnaa mar kale cuquudda waxaa loo qaybiyaa laba qaybood waxaa la idhahaa yaddu amaana iyo yaddu damaan ayana waynu arki doonnaa qaar gacan ku hayntooda waxaa la idhaha yaddu amaana mar haddii lagudha waa yaddu ammaanana ma mag dhabayo inuu ku gabad falo mooyaane waxaa ka mid a masalan muwaddaca oo kale qof baa la yidhi shaygaa wadicaanii ammaan ahaan noogu hay haddii uu gubtaba aqalkiisa ama hadduu tuug soo dhaco dabeetanow wixiis iyo wixii kaleba isku daro isaguna shayga meeshii lagu ilaalin jiray uu ku ilaaliyey wax lagaga leeya ma jira leanna waxaa leey yaddiisu waa yaddu ammaana mar hadday yaddiisu yaddu ammaano ahayd wax gabadfalana aanu la imanin waxba laguma leh hadduuse ku gabadfalu dayaco waa lagu yeelanaya markaa yaddu ammaana iyo yaddu damaan iminka qaasimka oo kale qofka wax dhacay waxa uu dhacay xataa hadday bes iskaga dhintaan waa lagu leeyahay bes hadday iskaga dhintaan xataa waa lagu yeelanaya qaybayaal kale oo ay u qaybsantaana waa ay jirtaa laakiin labadaas ayuunbaa u muhiimsan meerkaa saddexda qaybood aynu u qaybinay markaa aynu labada jeer aynu u qaybinnay haddii aynu haddaba iibkii ku soo noqonno luq ahaan iibka waxaa la dhahaa bayca muqaabalatu shayin bishayin shay shay la qaabiliyo ayaa bayc la yidhaahdaa sharci ahaanna waa caqdi keenaya muqaabalatu maalin bimaalin maal maal in la qaabiliyo oo dabeedna lagu faa'iidaysanayo cayn milkigeed ama manfaco mu'abbadaa baa lagu helayaa iibku waxa uu leeyahay arkaan arkaantaa marka la duuduubo saddex bay noqotaa marka la bastiye la kala bixiyana lix bay noqotaa marka caaqidaan waa labadii qof ee caqdigan iyo heshiiskan iibka gelayay waxay kala noqonayaan baayic iyo mushtar waa iibiye iyo iibsade macquudu calayhi shaygan caqdiga iyo heshiisku ku dhacayo waxay noqdaan haman iyo muhman waa lacagtii iyo wixii la lacagaynayey haddaa haddii ay laba hadday xataa laba alaabood yihiin waxaa lacagta noqda baa la yidhi kaba'da la geliyo haddii la yidhaha ishtaraytuka haada shaya bihaada shay kaba'day ku jirtaa baa lacagtu noqonaya kan kalena wuxuu noqonayaa muhamankii markaa waa hamar iyo muhman siiqa oo tii dee markaas wax kala iibsiga markaa keenaysayoo iijaab iyo qabuula iijaab ka imanaya kii wax iibinayo shaygaasaan kaa iibiyey iyo qabuul ka imanaya kii wax iibsanayo waan aqbalay shuruudda haddaba ay leeyihiin labadan caaqide inay wax kala iibsanayaan kow waxaa kaa idlaaqu tasaruf labadan qof mid waliba inuu yahay qof mutlaqu tasaruf macnaha takrifalkiisu uu furan yahay macnaha waa inuu yahay qof qaangaadha waa inuu yahay qof caqli leh waa inuu yahay qof rashiida oo aan safiih ahayn kitaabulxajri wuu inoo iman doonaa dad waxaa jira aan tasarufka xoolahooda lagu sii daynaynin waa inaanu safiih noocaasaan ahaynin rashiid uu yahay waa inaan ikraah jirin cadamu likraah waa inaanu jirin oo aan la qasbaynin xaq darro aan loogu qasbaynin haddii qofka ladha qasab kaga iibi qofkaa haddii ladhaa jagadan yar ka guur oo xaajigaana u baahana qasab adigu lacagtaada ku qaado ka guur xalaaloobi mayso laakiin bixaqin haddii lagu ikraahayo ikraahaasi waa ansaxaya masalan shay buu qofku rahan dhigay wuxuu yidhi jagadaasi waxay rahan u tahay dayntaa aan kaa qaatay dayntiibuu qofku bixin waaye waxaa la leeyahay jagadiibi hadduu iibi waayo qasab baa laga iibinaya qofkanaa dayntiisi looga jaraya waayo rahan macnaheeduba waxa weeye waa jaclu caynin maaliyatin wasiiqatin bidayni yustawfaa minha cinda tacadur اlwafaa waa in cayn maaliya la kalsooni looga dhiga dayn oo laga ofsado laga goosto marka ay oofini suurtogeli weydo waxaa kale oo ay ayana shuruudda ka dhigaan mid aan iminka jirinoo masalan addoon muslimahoo kale haddii loo iibinayana inuu islaam yahay baa la shardeeyayo in waa waxaan maanta jirin waxaa kaleo culimmadu ku soo daraan cidda hub laga iibinayo waa inaan xaraabo iyo dagaal inoo dhexaynin xaraabo iyo dagaal waa inaanay inoo dhexaynin haddii kaleo aad og tahay inuu kuu soo qaadanayo adiga kula dagaalamayo laga iibin maayo markaa shuruudda caaqidaynkuna waa kuwa waxa yimi macquudu calayhi shaygan la caqdinayo la kala iibsanayo shuruud buu leeyahay waxaa laga maarmaanaya inuu daahir yahay waa shan waa inuu daahir yahay ama waxa la daahiri karaya waa inuu yahay wax nafci iyo intifaac mubaaxahoo bannaanoo xaajo la'aanteed u bannaanaaday waa inuu leeyahay waa inuu yahay shay dhiibiddiisa la karayo waa in qofkan iibinaya wilaaye uu ku leeyahay iyo awood uu ku iibiyo waa inay labadan qofee kala iibsanaya ay cayn ahaan iyo qadar ahaan iyo sifa ahaanba waa inay u garanayaan waxaynu waa inuu daahir yahay nijaas maya waxaynu waa inu waxtar leeyahay waxaan waxtar lahayn ma bannaana waxaynu waa in la karayo dhiibiddiise haddaad tidhaha shimbirta halkaa duulaysaan kaa iibi ma ansaxayso waayo waxaad gacanta u soo gelin karaysa maaha waxaynu idhi waa in wilaaya qofkan caaqidkaahay wilaaye u leeyahay dee ama uu leeyahay ama uu wakiil ka yahay ama wilaaye uu haysto faduulika la yidhaahdo ee iska iibiyo uun haddaanu gurigan u soo marna guriganaan kaa faasaxay meel alla meenaan u soo marayna aanay jirin ma ansaxayo labadan wax kala iibsanaya cayntiisa iyo qadarkiisa iyo sifadiisaba waa inay garanayaan siiqada ayaa timi siiqada waxay culimmadu u shardiyaan ilaa saddex iyo toban shardi koow waxay yidhaahdaan waan kaa iibiyey iyo waan aqbalaydaa waa inaan hadal soo dhex gelin war shaygaasaan kaa iibiyey haddii haddana bad kale layska galo oo hadhow haddana u yidhaha kii kale waan aqbalay ma ansaxayo ee waa inaan iijaabkiiyo qabuulka hadal ajnabi soo kala dhex gelin waa inaan aamus dheerina soo kala dhex gelin waa in macnaha ay iska waafaqaan iijaabkiiyo qabuulku war shaygaasaan kaa iibiyey waxaan kaa siiyey boqol kun oo hadda aad bixinayso mee waxaan kaa siistay konton kun oo shan bilood kadib bixinayo ismay waafaqin waa inay iijaabka iyo qabuulku ay iswaafaqaan waa inaan tacliiq jirin shayganaan kaa iibiyey haddaan yeesho dee iibma ansaxay anna waan kaa iibsay haddaad yeelato waa tacliiq tacqiid waa inaanu jirin shayganaan kaa iibiyey bil iibku tacqiid ma yeeshaysna waa mu'abad bay u xis noqotaa waxa kaloo ayana laga maarmaana inaanu isbeddelin iijaabkii qabuulka ka hor hadduu yidhaahdo shaygan ayaan kaa siiyay boqol kun oo laba bilood kadib aad bixiso intaanu jawaabin hadduu yidhahdo iminka aad bixiso taana ma ansaxayo oo waxa uu isbeddelay intaa hadduu yidhahdo waxaan kaa siiyay boqolkii ma ansaxayo markaa waayo intaanu jawaabin baa isbeddel uu yimi waxaa kaloo yidhahda waa inuu ku dhawaaqaa si oo loo maqlayo oo cidda hareera joogtaana ay u maqlaysana waa inuu ugu dhawaaqaa waxaa kaloo laga maarmaana oo ay shardi ayana ka dhigeen baqaa'ulahliya ilaa wujuudi shiqi haani intay qabuulka la helayo waa in qofkii iijaabka sameeyey ahal uu yahay hadduu ilaa waan kaa iibiyey dabeedna uu waasho isagoon kii kalama jawaabin ahliyadii baan baaqi ahayn bay leeyihiinu ma ansaxay inkastoo iskaba adag tahay si ay ugu dhac karto khitaab waa inuu jiraa oo la yidhahda shayganaan kaa iibiyey maxaa meesha ka baxaya hebel baa waan iibiyey shaygaa waan iibiyey ee waa in la yidhaha adaankaa iibiyo oo qofkii lagula khitaabaa waxaa kaloo shardiya mukhaatabka kan lala hadlay inuu dhammaystiro oo markuu yidhaha waan kaa iibiyey uu yidhaahdo dee waan kaa iibsadee ma waan aqbalay hadduu mid kale yidhaahdo wakiilkiisa waan waanu aqbalay hadduu meel kale ka yidhaahdo ma ansaxayo kan lagula hadlay waa inuu dhammaystiraa kan bilaabaya iijaab kale mina dee waa inuu lacagta sheega shaygaasaan kaa iibiyo intaasaan kaa siiya waa inuu yidhahdaa waa inuu iibkana dee yidhaa qofka adaankaa iibi hadduu dhah fartaadaasaan ka iibi ma ansaxaysa waa inuu jumladiisoo dhan u wada idhaa waa inuu lafdigan waan kaa iibiyeyna macnihiisa uga qastiyayaaye macno kale iyo ujeeddo kale aan uga qastiyaynin marka iibkuna arkaantaasuu leeyahay shuruuddaana arkaantu waa ay leedahay wuxuu uhi markaa sheekhu wa innamaa yasixu iibkii wuxuu ku ansaxayaa biliijaabi iijaab buu ku ansaxayaa wa biqabuulihi iyo iijaabka aqbalitaankiisa aw istiijaabin ama istiijaab iyadoo markaas istiijaab uu horraysiiyo qofkii uu xiibsanay fii طaahirin buu ku ansaxayaa shay طaahira muntafacin bihi oo lagu intifaaco qudira la karay tasliimuhu dhiibitaankiisa milkin kaasoo milki u ah lidilcaqdi caqdiga u saaxiib qofka u saaxiibkaana milki u ah nudira kaasoo la arkay in caynuhu haddii cayntiisa macalmamari iyo meeshii loo marayeyba tuclamun la og yahay oo wasfuhu ama sifadiisa iyo wa qadru maa fi dimami dimada wixii ahaa sifadiisa iyo qadarkiisa in la garanayo sheekhu wuxuu inoogu horraysiiyey arkaantii sayqada ayuu inoogu horraysiiyey wuxuu idhi iibku wuxuu ku ansaxaa iijaab ka yimaada baayacan iyo kan waxiibinaya oo hadal sariixa inuu ku yidhaahdo shaygan waan kaa iibiye intaasaan kaaga iibiye waxaasaan kaa siiye waa iijaabkii iyo qabuul mushtarka ka imanayooo uu leeyahay waan iibsaday waan aqbalay waan sameeyey waan qaatay ama istiijaab oo masalan wuxuu odhanayaa shaygan iga iibi markaasuu odhanaya waan kaa iibi istiijaabkuna waa kaa shaygan iga iibi waan kaa iibiyey buu dabeetana odhanaya oo qabuulkii ayuu halkiisii istaagayay shaygan iga iibi iyo waan kaa iibiyey shaaficiyadu waxa ay qabaan in siiqadaasi laga maarmaan ay tahay oo mucaadaadka waxa la yidhaahdo iyo wax kala qaadasho inaad lacag jalan u dhigto dabeetana shaygan qaadato inaanay waxba ku ansaxaynin waxyaalaha yaryare muxaqiraadka ah mooyaane laakiin waxay tilmaamayeen culimo fara badani inay markaa siiqa qawliya iyo ficliyaba noqonayso dee midi waa siiqadaa qawliga ahoo shaygan waan kaa iibiyey anna waan iibsaday shaygan iga iibi hoo lacagtiisaa lagu kala qaatay waa siiqa ficliya ee qawliya siiqa ficliyay noqonaysaayo dee shay halkan qiimihiisi iyo sicirkiisii ku qoran yahay sida runtii subarmarketyada dee waaweyn ee addunyada ka dhaca shay walba rayd waxaa ku qoran qiimihiisii dee shaygii baad soo qaadanaysaa lacagtiina halkanaad u dhigaysaa idinkoon iga iibiyo waan iibsay midnaba odhanin baa shaygiisaa ku kala qaadanaysaan markaa taasina waa siiqa ficliya wax dee laynagu addoonsadayna maaha waan kaa iibiye waan kaa iibsay alfaad markaa laynagu tacabudsaday oo laga maarmaanana ma aha ee waxaa la doonayaa un wax tusinaya uun raalli noqosho labadan qof markaa raalli noqosho ay ku kala iibsadeen wax tusinayun baa la rabaa markaa wa innamaa yasixu biliijaabi buu ku ansaxayaa wa biqabuulihi isoo aqbal ow istiijaabin ama istiijaab markaa la horraysiiyo waayo shaygii haddaba la kala iibsanayay iyo shuruuddiisii ayuu inoo galayo macquudu calayhiga ahee wuxuu yidhi kow fii طaahirin iibku wuxuu ku ansaxayaa shay طaahir ah markaa shay najisulcayna ku ansixi maayo oo ay iibkiisu ma ansaxayo doofaar iibkiisu ma ansaxayo bakti iibkiisu ma ansaxayo khamri iibkiisu ma ansaxayo mutanajis laakiin ey mutanajisku daahir maaha laakiin wuu daahiroobayaa maradaasoo cumaamadaasoo nijaasowday oo imminka nijaas ah macnaha najis la odhanaya mutanajis baa la odhanaya dee waa la maydhi karaya waa la kala iibsan kara mar hadduu mutanajis yahay oo lama daahirin karayo laakiin shaygii mar haddaan la daahirin karaynin ma ansaxayo waxay idhi muntafacin bihi shaygan mabiicdan la kala iibsanayaa waa inuu yahay wax intifaac leh intifaac intifaacaasina waxaa laga manaya inuu mubaax yahay intifaac bannaan waa inuu yahay masale khamriga oo kale dee qofku intifaac waa kuugu jiraa buu isleeyahay laakiin intifaac mubaaxa maaha intifaacaasi iyo nafciga iyo waxtarkaasi waa inuu yahay mid bannaan welibana aanu bannaanaanin lixaaja lixaajana aanu bannaanaanin marka waa inuu yahay xisan wa sharcan shay bannaan waa inuu yahay haddaba ma ansaxaya wixii aan nafci lahayn oo nafciga maxaa ka qaaday dee qilla iyo yaraan masalan dee haddaad xabbad yaroo berihiisa soo qaaddo oo tidhaahda iga siisa boqol shil waxba taraynin dee haddaad xasharaad ka soo haddaad baranbare ka soo buuxiso bac oo tidhaa bacdaa baranbaradaa iga iibsada yani wax alla waxay anfacaysaa ma jirto markaa ma ansax sabciyada iyo bahalaha aan la intifaacsan sida libaaxa iyo yeyga iyo shabeelka iyo kuwaasaan iyaguna bannaanayn laakiin wixii ayagu intifaaca lahaa ee ama dee la cunayey ama wax kale lagu hadday tahay harimacadkoo kale dee maroodi markaa lagu dagaalamayo yani wax lagu ranayo oo kale doofa daayeer wax lagu ilaalinayo oo kale yacni daa'uus la daawanayo oo kale shimbir markaa codkiisa waxyaalahaasoo dhan bay tilmaamaan fuqahadu inay bannaan tahay muntafacin bihi waa inuu intifaac bannaan leeyahay marka aynu idhi waa inuu intifaac bannaan leeyahay bal waxaynu isweydiinaynaa yacni shayga aad iibinayseed lacag ka bixinaysaa waa inuu intifaac leeyahay macnaheedu maxay noqonaysaa haddaanu intifaac lahayn dee inaan iibka ku bannaanayn iibka hadduu ku bannaanaan waayana maxay noqonaysaa dee lacagtii aad ku beddelatay inay xaaraan noqoto kii lacagta bixinayeyna ee mushtarka aha ee shaygan iibsanayeyna wuu ku dembaabayaa kii lacagta qaatayna waa ku dembaabayaa bal marka aynu halkaa marayno qaad iyo sigaar ma yihiin muntafac mise maaha sigaar ma yahay intifaac ma leeyahay waa maya waayo gaalkii soo sameeyey baa inuu noloshaada halis ku yahay ku soo qoray oo ka maarmi waayey intifaac ma leh qaad intifaac ma leeyahay waa maya wax intifaacuu leeyahay ma jirto intifaaciisu waa inuu ilkaa kaa rido waa inuu ku hurdo tiro waa inuu shilinka kaa tiro wax alle wax intifaacu leeyahay ma jiro yacanii qaar baa in intifaac buu leeyahay cibaadada ayaa loogu soo jeedaa waa lagu khalweeyaa waxbaa lagu akhristaa inaad salaadda ceshaaye kadib la sheekaeyo ama ma bannaano inaad seexato si aad u tahajuddo salaadda subax aada ugu soo kacdo midda labaad waxaa ka hadlay sheekh ibnu xajar baa ka hadlay kitaabuu ka qoran la yidhaha taxdiiru hiqaat can tanaawuli alkufdati waalqaat wuxuu leeyahay shayga waxaa la odhan karaa waa wasiila buu wax wanaagsan u yahay marka aanu wax xunna wasiilo u ahayn wixii xumaana wasiilo ayuu yahay markaa wax wanaagsanna wasiilo uma noqon kara buu leeyahy xumaanta iyo fujuurka wax alla waxo dhan wasiilo u yahay kanna wasiilo markaa u noqon maayo inama alqaatu xashiishun akhdaru laysa yaxtaaju ilayhi albasharu sheekh gebiya wuxuu lahaa qaadku waa xashiish cagaaran laysa yaxtaaju ilayhi albasharu bini aadamku ma baahna faidaa faidaa maalad ilayhi fi'atun facdaruuhum inamaa hum baqar haddaad aragto qolo un lagu ibtileeyo lo weeyaane iska dhaafo buuhi kuwaas marka waa inuu shay daahira yahay waa inuu shay muntafaca yahay oo intifaac leh qudira tasliimuhu waa in la karo oo la awoodaa dhiibiddiisa shayganaad iibinayso waa inaad awood u leedahay inaad dhiibto shay kaa lumay shay lagaa dhacay shimbir hawadaa maraysa diyaarad halkaa duulaysaan kaa ibi ma ansaxayo dee waa hagaaga lacagtii hooyo isii halkeed ka soo qaban ma jirto ma awgalawoodiisa inaad karto waxay banneeyaan culimmadu yacnii shay lagaa dhacay qof ka dhacsan karaya inaad ka iibiso dee xabba daalini hadduu kaa dhaco jago oo u dabeetana dee mid kasii darnay hadduu idhahdo iska da anaa anaa ka dhaadhicinayo adigu iga iibiyuun hadduu idhaahdo waa bannaan tahay mar haddaad adigu leedood hubto yacni waad ka iibinaysaa markaa isagoo ha ka kacso ha ka dhiciye markaa qudira tasliimuhu la karay dhiibitaankiisa oo inaad adigu dhiibi karaysa ama aad ka iibiso mid ka qaadan karaya milki nidilcaqdi qofkan caqdiga samaynaya waa inuu milki u yahay shaygan u iibinaya waxaynu nihi markaynu sheegaynay milki waxa ka fiican wilaaya yacni inuu awooduu ku iibiyo waa inuu leeyahy waayo waxaa milkiun wax laguma iibiyo wakiil baad ka noqon kartaa maaligii waa wilaaya markaa waa waa wakiil wakiil waad ku iibin kartaa wixii lagu wakiishay wilaayaad ku iibin kartaayoo masalan dee ilmiha masala inankaagu dhalay aad awoogga u tahay wilaaya sharciya ayaad maalkiisa u leedahay limaslaxatihi waad ugu iibinaysaa dantiisa waad ugu iibin kartaa dan kale maaha nin baa wuxuu hayaa ubad yaryaroo dhalay inankiisu dhalay oo awowu yahay buu hayaa hantidooda waxaa bannaan inuu iibiyo laakiin limaslaxatin buu iibinaya wuu isugu dhisayaa meel uga wanaagsan buu ugu bedelayaa masaariif buu uga dhigayaa laakiin in layskaga tagrifaro laga baabiyo lama ogolaa markaa wilaaya wasi baa isna jira masalan qofku markuu sii dhimanaya hadduu qof u dardaarmo idhaha hebela ubadkaygaa iyo hantidoodaba adaa ka mas-uula cid ka horraynaysaa ma jirto isagaa ka mas-uul noqonaya limaslaxatin wuu iibin karaa markaa milkinta waxaa ka wanaagsan la yidhaha wilaaya waa inuu leeyahay waxaanu iibinayo maxaa markaa meesha ka baxaya baycu lfaduuli ninkaa iska bannaan jooggaa ee meelahaasuu iska dhex meeraysanaya hadduu yidhahdo markaa shaygaas balowrkaasaan kaa iibiyey mid aanu shaqaba ku lahaynu soo qiyaastay uun ma ansaxayo nudira shaygaasoo la arkay bimacnaa waxa lagama maarmaan ah labadan wax kala iibsanaya shay aanay arag ama midkood aanu arag yacni iibkiisu ma ansaxayo allaahumma inuu yahay shay ay arkeen oo aan intaanay isbeddelin mooyaane aan isbeddelin masalan tago macruuf oy isla garanayaan oo wax daadah iyo wax waddooyin iyo wax ku furmaytoona aanay jirin oo ay mar hore arkeen iminka way kala iibsan karaan laakiin wixii isbeddel ku iman karo masalan dee neef xoolaah oo kale oo muddo hore markaa maray miyi joogaan arkin war awrkii aad berigii aragtay dee waxa laga imika inuu gaboobay oo finish noqday isbeddel baa ku iman kara markaa waa in la arkay oo in caynuhu maca almamari tuclamu bian tuclamu in la ogaado caynuhu maca almamar waa inay labadan caaqid cayntiisa garan mar hadduu mucayan yahay waa inay isla garanayaan mamarkiisa iyo meeshii loo maraya waa inay garanayaan hadduu ninku dhul weyn leeyahay oo dabeetana idha niyo baloodh baan kaa iibiye bartanka ah dee ma ansaxayo ilaayoo la tuso waddada halka uu waddada ka dhiganayo ma meel jeexjeexa buu afka u saaraya ma waddo weyno haywaya buu u saaraya ma meel kaluu u saaraya waa in mamarkeeda iyo meesha loo marayana la og yahay oo wasfu wa qadru maa fi dimamina waxaa laga wadaa marka uu shaygu aanu meesha joogina la sifaynayo waa inay garanayaan qadarkiisa iyo sifadiisa iyo jinsigiisaba waa inay garanayaan waxaan lacagta kaas iyo guri caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa markaa sifadiisa iyo qadarkiisa iyo waxa lawxiisa o dhanba waa in la garanaya marka haddii shay la iibinayo uu yahay wax muuqdo u yahayna dee waa in la isla arkaya ama la isla garanaya haddii kaloonu shaygu joogina waa in la sifeeya oo sifo markaa jahaalo meesha ka saarta waa inla geliyaan wainamaa yasixu bilijaabi uu ku ansaxay wabiqabuulihi iyo aqbalitaankiisa aw istiijaabin ama istiijaab fii aahirin shay aahira buu ku ansaxaa muntafacin bihi oo la intifaacsado qudira la karaya tasliimu dhiibitaankiisa milkinkaasoo milkiba lidilcaqdi caqdiga iyo gunudka qofka u saaxiib ahee wax samaynaya ee iibinaya waa inuu milki u yahay macnaa wilaayo u leeyahay nudira waa in la arkay in caynuhu cayntiisa macalmamari tuclamu haddii la garanayo oo wasfuhu haddii la garanaya waqadru maa fi dimami waxaan dumadda qofka saaran qadarkiisa iyo sifadiisa haddii la garanaya weeye haddaanu mucayan ahayn in fidima uu yahay wa shardu bayci naqdi lacagta iibinteeda shardigeedu waxa weeye binaqdi lacag kale lagu iibinayo kamaa fii bayci maطcuumin raashin iibintiiba siduu ahaa bimaa qad ucima wax kaloo laquutiy lagu iibinayo taqaabudulmajlisi waa in meesha lagu kala qaadanayo waalxuluulu waa inuu xaallo yahay zid waxaad kordhisaa cilma tamaasulin oo isleekaansho ogaantood bijinsin yataxid fii jinsin yataxid marka jinsigoodu isku mid yahay sheekho halkan wuxuu inooga galay waxaa la yidhaahdaa ribada ribada haddaynu u tacriifinno ama aynu u erey bixinno siday shaaficiyadu u erey bixiyaan asalkeeda horta waa ziyaada iyo dheeraad baa la yidhaahdaa raba bimacnaa zaada falaa yarbu sharci ahaanna waxay dhaheen caqdun calaa ciwadin makhsuusin hayra macluumi tamaasuli fii micyaari sharci xaalat alcaqdi ow maca taakhiirin fi lbedelayni ow axadihima waxay yidhahdeen waa caqdi iyo heshiis ku dhacayo shay makhsuusahoo gaar ah ase aan la ogayn labadaa shay ee laysku iibinayo inay isleeg yihiin sharcigu wuxuu wax ku miiso ama wax ku qiyaaso waa inaan la ogayn inay isleeg yihiin xaalada caqdiga ama waa isleegyihiine labadoodiiba laba isku ibinayba waa la dibdhigay ama midkood baa la dibdhigay oo amah laga dhigay waa caqdun calaa ciwadin makhsuusin hayra macluumi tamaahuli fii micyaari sharci xaalat alcaqdi waa caqdi iyo gunud iyo heshiis ku dhacaya ciwad iyo bedel makhsuusa oo isleekaanshahooda aan lagu ogayn sharcigu wuxuu wax ku beegu wax ku kala iibiyo xaalada caqdigaan la ogayn ama waa la ogyahay labadii shay ee laysku iibinayaba waa la dibdhigay ama midkood markaas saddex ama afar ayay u qaybiyaan shaaficiyadu mid waxay dhahdaan ribal yad ribal yad waxa weeye laba shay oo laba raashin baa laysku iibinaya ama laba lacagood baa laysku iibinayaa waxaana la dib dhigayaa midkood gacan ku dhigiddiisii taa waxaa dhaha ribal yad riba nasii'a na waxa weeye waa midkoodba amaah laga dhigay labadii shay laysku iibinaya midkood amaah laga dhigay taan riba nasii'a baa la yidhaha ribalfadli baa jiro waxa weeyaan isku iibin laba shay oo isku mida laysku iibiyo la kala badiyo beriis baa beriis lagu iibina waa la kala badiye laba lacag iyo soomaaliya isku midaa laysku waa la kala badiyey tan waxaa la ribalfadl haddaba waxaa isweydiin leh ribada qur'aanku uu ka hadlo ee ribal jaahiliya la yidhaha iyo tanay fuqahadu ka hadleen isku midba maaha ribada uu qur'aanku ka hadlay ama ribal jaahiliya la yidhaahdaa ee aayaadka suuratulbaqara ku jira ay ka hadleen waxa weeye waa wax berigaa hore la macaamili jiray masala qofka lacag baa la amaahinaya milyan lacagaa la amaahiyey waxaa la yidhi laba bilood kadib ku bixi labadii bilood markay dhammaadeen buu ninkii lacagtii bixi kari waayey waxaa la leeyahay ama lacagtii keen ama laba biloodoo kale ku darso laba boqolna ku dar ama laba boqoloo kalena ku daro iyo laba biloodoo markaa milyan iyo laba boqol ha noqoto laba biloodoo dambana qaado idan markaa ribadu markeeda hore ayaynu laba qaybood u qaybinaynaa mid waxay noqonaysaa riba maa fi dimma iyo riba fi lbayc riba maa fi dimma waa taa jaahiliga ee halkaa qur-aanku ka hadlay ee halkaasay ku hadha iyadu oo waa qofkaa wax la daymiyey ee markay muddadii ka dhammaatay la leeyahy ama iska bixi ama kororhso muddadii lacagtiina kordhi taa waxaa la yidhaha riba maa fi dimma wixii dumada qofkiisa baa la ribaynaya tanna waa riba filbayco waa ribo iibka ku dhex jirto waa laba shay oo isku mid ahoo laysku iibinayo oo la kala badinayo dee wakhtigii nebiga sala lla alay sl ayay dhacday nin buu u diray khaybaro timirta in laga soo ururiyo markaasuu dabeetana timir wanaagsan iyo timir xun buu la yimi timir wanaagsan buu la yimi markaasuu nebigu yidhi waar timirta khaybara ma wada noocanaa markaasuu yidhi maya yaa rasuulallah waxaan sameeyaa buu idhi saac laba saac oo tan xunee khaybaro ah ayaan qaadayoo hal saacoo taa wanaagsan imaan ku soo beddeshaa buuli nebigu wuxuu uhi sidaa ha yeelin waa riba mar haddaad laba timiroodoo isku mida ha yar kala liitaana aad isku iibinaysood kala badinaysa waa ribe tan xuneed hayse iibi oo faasax markaad lacagta soo qaatay tii wanaagsanadae doonaysa dabeetana soo iibso laakiin labadii shay oo isku mid ha kala badin taa riba alfadli baa la yidhaahdaa midna waa riba nasi'a oo waa labadaa shay oo laysku iibiyo labadoodii amaah laga dhigo ama midkood amaah laga dhigo taasina waa ribal nasi'a ribal yadna waa un qardigoodii baa dib loo yardhigaya taasi aad uma cadda ribal qardi baa jirta oo ayadana kullu qardin sharan nafcan fahuwa riban amaah kastood qofka amaahisood nafcigii kaga doonaysaan ribay noqonaysaa haddaba wuxuu udhi sheekhu wa shardu bayci naqd lacagta iibinteeda shardigeeda waxaa weeye binaqdi marka lagu iibinayo lacag lacag marka lagu iibinayo kamaa fii bayci maطcuumin bimaa qad ucima sida uu yahay shardiga marka raashin raashin lagu iibinayaba waxa weeye taqaabudu اlmajlisi ataqaabud fi اlmajlis waa in majliskaa iyo goobtaa la fadhiyey ee caqdigu ka dhacay lagu kala qaataa wاlxuluulu waa inuu xaallo yahay haddaba maxa u dhaxeeya in meeshii lagu kala qaatay inuu xaallo yahay iyadoo majliska lagu kala qaadanayaa haddana mu-ajal laga dhigi karaa haddii la yidhaahdo masale qaar qayilaya ay idhaahdaan waar hadhow markaynu markaynu dhammaysanaanabaynu kala qaadan doonno adna iska hayaanna tan halkan ay taallo oo waxayna la kala iibsado ogobay waa taqaabud filmajlis u dhacayaa laakiin waa mu'ajal wixii baa ta'jiil iyo muddo loo sameeyey markaa taqaabudulmajlis waa inuu jira majliga lagu kala qaata waa inay xaalad tahay in wakhti loo qabanin waxa kaluu yidhi hadday isku jinsi yihiinna waa inay isleeg yihiin macnaha labada shay ee laysku iibinayaa laba lacagayow oo isku mida marka laysku iibinayo laba raashin oo isku mida marka laysku iibinayo saddex shardi baa laga maarmaanaa inaan muddo loo qabanin in meesha lagu kala qaato iyo inay isleeg yihiin haddiise ay kala jinsi noqdaan masalan garow iyo bariis baa laysku iibinayaa dollar iyo soomaali baa laysku iibinayaa kala jinsi bay noqdeen maxaa shardi ah waxaa shardi ah xaalla iyo meesha in la kala qaato lakiin way kala badanayaa dee boqolkii dollar baa milyan lagu sarrifayaa waxaa laga yaabaa shan gadbadoodoo hadhuudha waa u dhici kartaa in gadbad beriisa la siisto markaa wuxuu leeyahay shardigiisu waxa weeye taqaabudu lmajlisi waa in meesha lagu kala qaataa waalxuluul waa inuu xaallo yahay zid waxaad kordhaysaa cilma tamaaulin isleekanshahoodana waa in loogyay bijinsin yataxid marka jinsigooda madoobay ay isku midka yihiin wa shardu bayci naqdi lacag iibintaas shardigeeda waxaa weeye binaqdi lacag marka lagu iibinayo kamaa sidii loogu shardiyaya fii bayci maطcuumin raashin marka bima qaطcima wax kaloo laquutay lagu iibinayo taqaabudu اlmajlisi waa in majliskiiya meesha lagu kala qaataa wاlxuluulu waa inay xaalatan wakhti loo qabanin zid waxaad kordhisaa cilma tamaulin isleekaansho in la og yahay bijinsin yataxid fii jinsin yataxid waa markay jinsigu midoobay isku midka yihiin haddiise jinsiga aanu midoobin tafaadul baa bannaan laakiin taqaabudulmajlis iyo xuluulba waa aynu meeshi jiraan wainamaa yuctabaru tamaulu isleekaanshahana waxaa la fiirinayaa xaala kamaali nafci marka nafcigu uu kaamil noqdo wahuwa xaasilun waa xaasil fii laba dhincaano wa tamri iyo timir wa huwa timirta oo birudabi lagu iibiyo rukhisa waa la ruqseeyey fii duuni nisaabi nisaab wax ka hooseeya kalcinabi sidii cinabkii oo kale waxau leeyahay sheekhu tamaaulkan iyo isleekaanshahan aynu nidhi labada shay ee rabowigee laysku iibinaya waa inay isleeg yihiin tamaasulkaa waxaa la fiirinayaa xaala kamaali nafci marka nafcigooda uu kaamil noqdo ee yacni masalan dee raashinkii uu gaadho xilli la intifaacsanayo uu gaadho haya iyo qaab lagu kaydaysan karo macnaha maxaa la diidayaa nabigaa sala allah alay slm waxaa la weydiiyey timir iyo rutab laysku iibiyo rutab waxa weeye innagu ma aragne dadkay timirtu u baxdaaye waa xaaladda shanaad ee timirtu ay soo marto waa marka malabku ku wada taaganyo ay kuuskuusan tahay oo malab fadhiya ay tahay ruda baa la yidhahaa markanay dhadho ayay dabeedna timir noqonaysaa halka iminka cinabkan aad aragtee kuuskusan magaalada malaha waa ku aragteene marka uu dhadhe muurku ka baxa sabiibkan yaryara intaa leeg buu noqdaa markan kalena intuu laaleegya waadiga arkay haddaba waxaa la leeyahay xilligan isleekaanshaha la fiirinayaa waa inuu xilligaa nafcigoodu dhammaystirmay uu yahay markaa nebiga waxaa la yidhi rutab iyo timir laysku iibiye ka warran wuxuu dhi rutabku ma nuqsaamaya markuu qallalo haa bay yidhahdeen haddaba ka daayey buuhi waayo iminka kiiloogii timirta iyo kiiloogii rutabka marka laysku iibiyo ee rutabkii dabeetana uu qallalow timir noqdo nuskiilana wuu ka yaraanaya waayo dheecaankana dee ayaa miisaanka u yeelayey markaa wainamaa yuctabaru tamaasulu xaala kamaali nafci markay nafcigoodu dhammaystirmo waw haddaba kamaalu nafcigii buu yidhi xaasilun fii labanin wax qoyan oo jinsigiisa lagu biya canuun baa jira waayo ayuu canu isma beddelayaan canuu hadday dhan yihiin hadday dhanaan yihiin mid kastaba isbeddel ku iman maayo sidoodaasumbay ahaanayaan fii labanin waa tamr timirtuna iyana xaaladda ay marayso ka sii gudbi mayso inay dee xumaato mooyaane wahuwa haddaba buu ihi ruabkii timirtii oo birutabi lagu iibiye rukhisa fii duuni nisaabin kalcinab waa bayculcaraaya iibkii loo jiray bayculcaraaya ayaa la yidhaha macruufku ku yahay bayculcaraaya waxay yidhahdaan waxa weeye qolo iska baahan oo aan haysan ayagoo aan timir lahayn ayaa timir sanadkii horeabay haystaan dee waxa muuqato oo dadkiina timirtii baa wada dhasho rutabkii baa la wada cunayaa markaa waxaa loo rugseeyey dadkaa fuqarada ah ama xataa aqniyaba ha ahaadaane inay timirta ay haystaanee dhulka taallaa in rutabkaa la qiyaasay kharsi wax la ydhaha baa lagu sameeyaa rutabkaa la kharsiyey ee la qiyaasay ee geedka ku yaalla in lagaga iibiyo si ay markaa iyaguna dee aanay timirtaasunu ruugine kan cusub lafdiisa sanadka ay markaa iyaguna dadka ula cunaan dadkaa fuqarada iyo dadkaa baahan markaa khamsata awsuq ama wax ka yar shaaficiye waxay qabaan nisaabka wixii ka yarun bay ku bannaantay nisaabka wixii ka badan kuma bannaan markaa dee waa in rayrutab u baahan yihiin waa in geedka lagu kharsiye waa inaanay lacagiyo waxay ku iibsadaan aanay haynin marka waxyaalahaasoo dhan la helo ayay markaa beecaas tirku beeculcaraaya baa la yidhaahdaa waayo wuxuu ka maran yahay oo carig ka yahay dee lacag wainamaa yasixu waa ansaxayaa wainamaa yuctabaru waxaa la ictibaarinayaa atamaasulu isleekaanshihii xaala kamaali nafci nafcigu markuu kaamil noqdo xaaladdeeda wa huwa nafciga kaamilnimadiisu xaasilun xasil buu yahay fii labanin caano wa tamri iyo timirtii wa huwa timirtii oo birutabi lagu iibinayo rukhisa waa la ruqsayey fii duuni nisaabin nisaab markay ka hoosayso khamsatu awsuqiya kal cinabi si cinabkii oo kale oo way bannaan tahay zabiib in cinab lagu iibiyaaba oo waxa looga qiyaasay un timirta oo waxaa la yidhaha bayculcaraya washrud shardi libayci hamarin midha iibintooda aw zarcin ama zarac iibintii min qabli tiibi اlakli cunidiisu intaanay wanaagsanaanin sharda alqaطci goyn shardinteed u shardi waxay leeyihiin culimmada hortuu sida wanaagsanin hadday midho tahay iyo hadday xabuub tahayba waxa wanaagsan marka midhahanna wanaaggooda uu muuqdo xabaddanaha ay adkaadaan hadhuurkii albakhii ay adkaadaan in la iibiyo mar haddii ay bacda buduwi salaax iyo ay tahay bacda yacni buduwi wanaaggii muuqday intay adkaatay mar hadday tahay in ayuu goosto iyo inay ugu taallo intuba waa bannaan tahay bishardi alqadci wa bishardi alibqaa labadu waa ku bannaantay laakiin qabla tiibi alakli cuniddooda intaanay wanaagsanaanin asee dee la cuni karo ilaa haddaanay intifaac galayni iibkiisu waaba bannaane wixii waa la intifaacsan karaa laakiin xaaladdii ugu wanaagsanaa may gaadhin waxa lagu iibin karaa un bishardi alqaطci shaygaa waan ka ibi lakiin shardi gooso oo maxaa shardigan goosashada lagala ordaya waxaa la leeyahay mar haddii aanu xilligii bislaanshahii dhammayska tiraa gaadhin wuxuu muxarad u yahay oo uu mar walba u ban yaalla inay afu ku dhacdo oo deetadaada ku baaba'o marka warniyo haddaad degdegayso oo doonaysa sidaa inaad ku iibsato iminka iga gooso laakiin mar hadday bacda buduwi salaax tahay wanaaggii kadib hadday tahay iyo xabaddu intay adkaatay kadib hadday tahay bishardi alqaطci wa bishardi alibqaa iigu daa iyo iga goosa waa ku bannaan tahay iminka aafaa looga aamin yahay laakiin mar hadday qabla buduwi salaax tahay bishardi alqaطci keliya ayuunbay ku ansaxaysaa waa shuruud shardi libayci hamarin midho iibintood ow zarcin ama zarac iibintii min qabli طiibi اlakli cuniddu intaanay wanaagsanin ka hor la iibiyo shard alqaطci goyn shardigeed u shard waxaan waan kaa iibiya haddaad sidaa ku doorayso shardi laakiin iga gooso oo iga qaado amaa bacda buduwi salaax yacni waa iska bannaan tahay bishardi alqaطci wa bishardi alibqaa way iska bannaan tahay waayo mar hadday bacda buduwi salaax tahay caahooyinkii waa looga aamin qablahuna waa shay iska daciifaho yacni fasaadka ayaa inta badan ku soo degdega halkaa inoogu joogo la horan